haddii lagu yidhaahdo yaa asaasay dacwat alikhwaan waa lagu sheegaya oo xasan albanna wahaakada yacni kuwa kalena waa saasi dee waxaa laga yaabaa labadaas inay weliba ugu sii cimri dheer yihiin oo wakhtigay soo jireen ay ugu badnayd kuwa kale markaysagaa inay wakhtiyadooda ka soo koobnaayeen baaba laga yaaba haddaana waxa weeye markaa dee ahlulbidacii hore aan markaa la eegin oo iyaga qaar markaa waxa weye horreeyey baa jiray hadday jahmiya tahay muctasila tahay khawaarij tahay yacni shiica raafida yacni markaa murji'a jabriya waxa weeye waa bidac waayo hore soo baxay mu'asisiintooda iyagana waa la yaqaana mu'asisiintooda iyo cidda aasaastay waa la yaqaana marka kuwa iyaga labsi geli maayo waa iska cadyahay laakiin waxa weeye dacwaadka hadda yacni marka alxarakaat alislaamiya lagu itlaaqo sida kuwa aynu sheegnay aynu misaalinay oo kale iyo kuwa la midka ah mu'asisiintooda waa la garanaya yacni wax sii tafdheerna ma aha waa qarni gudihii uun wax markaa ku samaysmay qarni gudihii wax ku yimi oo ku samaysmay weeya yacni asal ahaanna yacni marka aasaaska lagu dhisay waxay ka duulaanuun ciddii markaysagaa raggii aasaastay waxay u dejiyeen khariidaddii bay ku socdaan taasay markaa ku dhaqmaan usuul macruufa mid waliba markaa u leeyahay usuul macruufa ayuu markaa leeyahay qaar ashacayru tacabudiya ku dadaala qaar waxa weeye siyaasadda huluwi ku sameeya qaar waxa weeye xagga markaysaga markaa siyaasadda quluw iyagoo ku samaynaaya laakiin xagga markaa dariiqo silmiya iyo baarlamaanaad iyo intikhaabaad iyo hababka noocaasa inay ku gaadhaan markaa doona qaar waxa weeye markaa alxall adamawi yacni markaa xall xalka dhiigga ah inay waxa weeye markaa yacni gacanka hadal inay ku raadiyaan yacni kursiga oo ku raadsadaan marka ay doonaan oo dadka ku bannaysta waxa weeye dhiiggooda yacni si ay kursiga u gaadhi lahaayeen yacni kursiga si ay u gaadhi lahaayeen oo kuwaasina marka waxa iyaguna ay badan yihiin sibqada noocaasina ay fara badan tahay anwaac wa ashkaal kullun yacmalu calaa shaakilatih yacni mid waliba dariiqadiisa iyo qaabkiisa ayuu ku camal fala laakiin waxa weeye dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii mid ay ku socdaan yacni ma aha waa macruuf addacwa salafiya mu'asiskeedu yacni ruux markaa la odhan karo yacni isaga aasaasay yacni waxa weeye ma jiro yacni waa dacwo ilaahiya waa islaamkii saxiix ahaa ee xaqa ahaa saynu horeba u soo sheegnay aynu ahlucilmiga qaarkood fataawahoodiina soo naqlinay saas aawoodee ta'siiskeeda ruux loo nisbayn karo yacni marka waxa saas yadaa baan u jirin waa islaamu saxiix alxaq yacni waa islaamkii saxiixa ahaa weeye kaasaa la leeyahay ha la raaco ariiqiisa nin ka gaabiye iyo nin markaa waxa weeye yacni markaa si fiican u higsadaba kala rabaa ee lagu boorinayaa waa kaas waxau yidhi asheekhu alcallaama moxamed naasir iddiin alalbani imaamu ahli sunnati waljamaaca waxa uu yidhi raxmat ullaahi calayh ina min naafilati alqowli an nubayina ana adacwata asalafiyata inama hiya dacwat lislaami alxaq كما أنزله الله تعالى على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها أن يدعي تأسيسها وتشريعها وحتى النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق ولم يكن مسموحا له التصرف في شيء من شرع الله من شرع الله تعالى ووحيه ولهذا فادعاء إنسان مهما علا وسمى تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله وحو هذا الكاء مقليسين كل يري كتاب كيسا la yidhaahdo altawassul anwaacuhu wa axkaamuh altawasulu anwaacuhu wa axkaamuh safxada saddex iyo safxa- safxada ama bogga sagaal iyo sagaashan ilaa boqol ayuu sidaa ku yidhi macnaha hadalku wuxuu yahay sheekhu aa, waxa uu radinaayey yacni markaa ruux markaa ka mida dadka markaa u nisbo sheegtay dacwa salafiya oo yacni markaa khata' ku dhacay khata'aasoo ah inuu markaa waxa weeye uu isku magacaabay mu'asisu dacwa salafiya isagoo yidhi waxaan uga jeeday magaaladaydaan ka aasaasay oo ka hirgeliyey markaasuu sheekhu markaa waxa uu yidhi yacni markaa waxaa ka mid a hadalka kiisa yacni naafilada ah ama ziyaadada ah ee ay habboon tahay halkan inaynu sheegno inaynu caddayno dacwa salafiya inay tahay dacwadii islaamkii xaqa ahayd islaamkii xaqa aha yeedhis la ysugu yeedhayo ayaa waxaa la yidhaahdaa dacwa salafiya oo la ysugu yeedhayo islaamkaa xaqa aha siduu ilaahay u soo dejiyey ee ugu soo rogay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebiyada iyo rusushaba lagu khatimay marka allah oo qura ayaa dacwa salafiya aasaasay isagaana tashriiciyey oo sharciyeeyey cid kale ta'siiskeeda ma sheegan karto wax kale iska daaya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam yacni dacwada dacwa salafiya ama alislaamu asaxiix alislaamu alxaq yacni isagu waxa weeye ma amaamudin yacni islaamku munazal buu ahaa dacwa salafiyana waa islaamka munazalka ahaa ee saxiixa ahaa oo aan waxba laga bedelin sidiisa in loo raaco oo loogu noqdo sida rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa ugu sugnaayeen marka rasuulku dowrkiisu wuxuu ahaa inuu waxa weeye waxyiga inuu talaqi ku sameeyo oo uu markaa waxa weeye weeleeyo oo uu qabto oo uu dadkana si fiican u gaadhsiiyo dowrkiisu kaasuu ahaa una raaco sidaa inuu ugu hoggaansamo u raaco isaguna si fiican u qabto o u weeleeyo marka dambena si fiican dadka ugu gudbiyo isagu waxba iskagama darsanayo wuxuu ku kororhsanayay ma jirto wuxuu jeebkiisa kala soo baxayay ma jirto markay ku yidhaahdeen gaaladii waa ziyaado aan tawdiix ugu daraayo iiti biqur'aanin gayri hada aw badilhu qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii qur'aanaan kan ahayn la kaalay ama bedel baa layi wax ka bedel ziyaado iyo nuqsaan markay gaaladii sidaa ku yidhaahdeen maxaa layidhi ugu jawaab nebiga waxaa lagu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaad tidhaahdaa qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii xagga naftayda inaan anigu iska bedelo yacni markaa mid ii suuragala ma aha ima bannaana idan iyo fasaxu ma haysto xaaladiisu waa yacni tabliiq in calayka ila albalaaq baa ilaahay aayad kale ku yidhi yacni korkaaga wax kale ma aha oo ma saara gaadhsiin mooyaane marka rasuulka sala allahu calayh wasalam dowrkiisu waxa uu ahaa inuu si fiicanna u qabto o u weeleeyo marka dambena dadka uu si fiican ugu gudbiyo sidaas yadaa buu ahaa saas aawadeed sheegashada uu ruux sheegto si kastuu u korreeyo inuu dacwadan markaa ilaahiga a asaasay ee ilaahay loo nisbeeyey yacni waxa weeye waa xaqiiqa ahaan waa khata' iyo gef aad u weyn iyo meelka dhac yacni dacwadii meel lagaga dhacayo oo marka waxa weeye xeel dheer weeye sidaa waxay tahay haddii aan la odhanba shirki bay noqonaysaa haddaan la odhanba shirki bay noqonaysaa sheegashadaasi waxa weeye waa arrin markaysagaa aad iyo aad khataceed u weyn yahay hadalkaasi waa hadal markaa muxarar ah waxaana la ogsoon yahay weliba markaa culammadu waxyaalahay markaa waxa qoraal ahaan ku taxriiriyaan yacni siday uga fiirsadeen way ka fara badan tahay waxyaalaha irtijaalan ay uga jawaabaan ibnu cuthaymiin marka waxaa weeye duruustiisa aad baa loo tafriiqin jiray kutubtiisa qaarkood markuu muqadimaynayo sida markaa sharx alcaqiidat alwaasitiya oo kale waa ka yidhi laysa sharxu lmutalaqa yani yani si ma lama mid aha sharaxa markaa lagula kulmay yani ilqaa iyo marka waxa weeye jeedin yani marka waxa weeye ka muxaadar ahaan oo kale loo jeediyo sharaxa sidaasoo kale ku yimi lama mid aha yani waxa weeye sharaxa yani la qoray ee markaysaga markaa yani markaa gacanta lagu qoray waayo dee waxa weeye sharaxa gacanta lagu qoray si fiican baa looga fiirsadaa hadalkan aynu ka hadlaynaa weliba aynu soo naqlinaynaa ma aha marka kalaam irtijaali ah oo si kedisa ah shiikha uga soo baxay oo shariid lagaga duubay yani marka waxa ma aha iyadoo culammadu marka waxa weeye dee hadday caddaato marka inay hadal uu ka soo baxay oo si kedisa uga soo baxay khata'na uu noqdo iyadoo ay ka taraajucaan oo taa lafteedu yani macnaheedu aynay ahayn ashirada lama ictimaadi karo waa la ictimaadi karaa laakiin waxa weeye sida kutubta loo ictimaadayo iyo sida ashirada loo ictimaadayo waa sii kale xoog badan yihi marka hadalkan waa hadal muxarar ah oo ku qoray kitaabkiisaas atawasul anwaacuhu wa axkaamuh marka hadalkaa shiikha ishkaal baa ku soo arooray dabeedna sacuudiga waadi waagu uu yimi ayaa isagoo madiino joogaa fatwo laga weydiiyey wadaadkii waxa weeye mas'aladaas uu ku radinayay laftiisu jawaab buu ku jawaabay kitaabkiisa la yidhaahdo altawasul ilaa xaqiiqati atawasul uu odhanaayo yacni arrinka noocaasa waxa weeye in la yidhaahdo ta'siiska allah baa asisay ta'siisku waa min camali ilbashar waxayna taas ka dhalanaysaa sifo in ilaahay loo sugo aan kitaab iyo sunne ku soo aroorin marka waxa weeye arrinkan dee qalad ma ahe sheikhu isagaa igu qaldamayba waa wadaadka maxamed nasiib rufaaci la odhan jiray yani raximah ullah kadib calaa kulli xaal shiikhu wuxuu tegey markaa sacuudiga madiine isagoo joogaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi nusiba ilaykum anakum taquuluuna ina mu'asisa adacwati asalafiya huwa allah fahal hada saxiix ugu horrayn hadalkaasi makaa sugan yahay wain kaana saxiixan fakayfa nansubu ilayhi sifatan lam yansubha linafsih hadduu hadalkaasi kaa sugan yahayna sidaannu allah ugu nisbaynaynaa sifo aanu isagu isu nisbayn shaekhu alalbani raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku jawaabay markaana nacam qultu dalik wa hadihi laysat sifatan fataxadisu can illahi caza wajalla bilugatina litacbiiri can xaqiiqati waaqicatin hada laa yacni anana nasifu allaha bima lam yasif bihi nafsahu wuxuu sheikhu ku jawaabay hadal macnihiisu yahay taas waxa weeye sifanimo ma aha markaa in lagu sugaayo ay sifo tilmaamayso ee waxay tahay waxa weeye waa sharax iyo markaa tacbiir luqadeenna markaysaga aynu wax isku fahansiinayno isugu sheegayno yacni weeye wuxuu ishaarayaa sheikhu qaacida ay culammadu yidhaahdaan baabu alikhbaari awsacu min baabi asifaat culamaa'u lictiqaad waxay yidhahdaan qaacido qaacidadaasoo odhanaysa baabu asifaati awsacu min baabi alasmaa wa baabu alikhbaari awsacu min baabi asifaat qaacidada ayaanu lafdigeeda sheegin ee qaacidadaasuu sheikhu ishaaraya baabka sifaynta allah la sifeeyaa waa ka guda ballaadhan tahay magacyada oo waatay culammadu yidhaahdaan kullu ismin min asmaa'i illaahi yatadammanu sifatan walaysat kullu sifatin min sifaati illaahi tatadammanu isma yacni sifo kasta isim kasta baan leeyahay isim kasta ama magac kastoo magacyada ilaahay ka midi wuxuu koobsanayaa sifo laakiin sifo kasta oo sifaadka ilaahay ka mida ma koobsanayso kama dhalanayso isim ka dhalan maayo waxaa markaa haddaba ay yidhahdeen culammadu baabu alikhbaari awsacu min baabi sifaat sifaatku inay ka guda ballaadhan yihiin asmaada markii la gartay ayaa haddana waxay sheegeen baabu likhbaar waa ka sii guda ballaadhan yahay yacni baabu sifaat oo shay kastoo rabbi lagaga khabri karo lagaga warrami karo macnaheedu ma aha in lagu sifayn karo qaacidada noocaasoo ahlucilmigu ay sheegaan culamaau lictiqaad ayuu markaa sheikhu ishaaraya wuxuu uhi nacam qultu dalika wa hadihi laysat sifatan fataxadisu can illahi caza wajalla bilugatina litacbiiri can xaqiiqatin waaqica هذا لا يعني أننا نصف الله بما لم يصف به نفسه qaacidadaasina mutaakhiriintu miday la yimaadeen ma aha salafkuba waa isticmaali jireen calaa sabiili mithaal cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga soo wariyey markuu fasiraayay almatiin inuu yidhi waa ashadiid ashadiid ashadiid oo magacnimo ah dee laguma hayo asmaada ilaahay laakiin shadiid muxuu u isticmaalay wuxuu u isticmaalay si uu u sharxo matiin macnaheeda taasuu u isticmaalay erayada kale la soo wariyaa iyaguna la mid ah yacni alkaamil iyo in ilaahay lagu itlaaqo markay asamad fasiraya yacni waxa weeye erayada noocaasa yacni waxa weeye taasina waxa weeye waa la mid waxaa la mida culammada marka waxa weeye taxaawi markuu isticmaalayo daa'im iyo qadiim iyo allah ku magacaabayo daa'im iyo qadiim iyo markuu ku magacaabayo qadiimun bila ibtidaa daa'imun bila intihaa daa'im iyo qadiim in la yidhaahdo allah dee looma hayo waxa weeye markaa nas xadiidka tirmidiya soo arooray ee markaa sheegaya qadiimna waa daciif oo sardu lasmaa ma asixin oma sugnaa cilal dhowraa ku sugan saas aawadeed qaacidada noocaasi waa jirtaa culammadu wakhtiyaday odhanayaan yacni marka allah waa waajib alwujuud ama waa addaat almuqadasa iyo erayada la midka iyaduna noocaasay culamada muta'akhiriintu markay isticmaalayaan ay ku dhisan tahay marka baabu likhbaari awsac min baabi asifaat wuxuu idhi hada laa yacni anana nasifu allaha bima lam yasif bihi nafsahu dabeedna waa soo waday ilaa uu ka yidhi haddaad tidhaahdo almu'asis allah ay huwa aladii asasa bunyaana hada alkown fahada laysa waصfan mima اtafaqa calayhi اlculamaa anahu la yajuuzu iطlaaquhu calى allah yacni hadalkaas fataawa almadiina ayuu ka mid ahaa waxaana markaa soo raraaya camar cabdimuncim baa ku soo raraaya kitaabkiisa la yhaha atacliiqaat asaniya sharxu usuuli dacwa asalafiya safxadda sagaal iyo lixda haddaba intaa markaynu garannay waxaa jirta ishkaal baa la keeni karaa ishkaalkaas waxay tahay yacni dacwo yacni catiiqa u horraysay oo dacwa salafiya la yidhaahdo oo islaamu saxiix ahi la garay taa waa garannay dadka qaar ba haddaba waxay yidhahdeen waxaa jirta waxa la yidhahda dacwa salafiya oo jadiida ah salafiya jadiida ayaa jirta marka idan salafiyadiiba waxay u qaybiyeen laba yacni salafiya catiiqa wa salafiya jadiida yacni salafiye catiiqa oo qadiima u horraysay oo markaanu naqdinayno uma jeedno taas ee waxaan u jeednaa bay yidhahdeen salafiya jadiida ayaan u jeednaa hadalka caynkaas ah waxay tahay waa hadal mutanaaqid ah sida ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen waa hadal isburinaaya waayo in la yidhaahdo waa salafiya oo salafkiibaa loo nisbeeyey waana jadiida isma qabanayso ama waxaad tidhahdaa salafiye ma ahe waa khalafiya jadiida waa khalafiyatun jadiida dheh ama waxaad tidhaahdaa waa salafiyo jadiidada ka daa laakiin wax isqabanaya ma aha inaad tidhaahdo salafiyana waa tahay haddana jadiiday tahay taasi hadday wax sheegto waxay sheegaysaa cidda waxaa ku hadlaysaa jahliga iyo aqoon darrada ay ku sugan tahay ama inxiraafka iyo dalaalka ay ku sugan tahay bay tilmaamaysa waayo iyagoo salafiye u sugay inay haddana jadiida ku sifeeyaan wax iskeenaya ma aha wax iskeenaya ma aha hadday salafiye tahay oo salafkii loo nisbeeyey oo salafkii ay raacayaan oo salafkii daba joogaan waxay noqonaysaa inaynay jadiido ahayne qadiim ay tahay oo jamaaca qadiima ay tahay si ahlucilmi waa ka dhawaajiyeen oo fataawooyin sidaas iyadaa sheegaaya aynu hore u soo raray oo caynkaas tilmaamaya waxaana ku kallifay idaafada jadiida inay ku idaafeeyaan oo ku daraan si waxa weeye haddii markaa la yidhaahdo salafiyadii baa tacnideen ay uga baxsadaan oo yidhaahdaan salafiyada markaa yacni maanu tacnine waxaanu tacninaynaa waxa weeye waa cid aan salafkii ku qumanayn dee hadday caynkaa tahay waxay ahayd salafnimada inay ka nafiyaan oo ay isbaatiyaan waxay salafnimada kaga nafinayaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye salafka dariiqoodii ma hayaan salafiya ma ahe waa khalafiya jadiida inay yidhahdaan bay ahayd dabeedna markaa waxa weeye daliil waxay u hayaan ay u cuskanayaanna markaa ay sheegaan laakiin waxay tilmaamaysaa yacni jahli ama inxiraaf bay markaysa waxay tilmaamaysaa oo waxa weeye dee jahliga waxa ugu daran qofku inaanu garanaynin waxa uu ku hadlaayo hadallada noocaasa wakhtiyadaad aragtana waxaad markaa la yaabaysaa waxaad markaa la yaabaysaa fahamka marka waxay dadka odhanaaya ayaad waxa weeye la yaabaysaa waayo marka la yidhaahdo maxay markaa waxaway cusubay la yimaadeen maxay salafkii ku khilaafeen tanaaqudka hore la geray oo iminka waa idin caddahay inuu hadalka hore isburinayo isdarayaynayo marka la yidhaahdo maxay salafkii ku khilaafeen oo maxay jadiide ku yihiin oo ku cusub yihiin waxay markaa waxa weeye odhanayaan waxay soo baxeen yacni markaa sagaashankii ama xarbulkhaliij ayay soo baxeen dagaalkii khaliijka fitnatulkhaliij ka hor ma jirin markaasay soo baxeen maxay la soo baxeen yaase ugu horreeyey ee soo baxday wakhtigaas e aan hore u jirin marka la yidhaahdo waxa weeye jawaab cad kama bixinayaan waxyaalaha ugu badane marka ay sheegayaan waxaa ka mid a oo ay qaarkood ku tiraadeen inay yidhaahdeen waxa weeye xarakaadka ka hadalka laga hadlaayo ee waxa weeye la tacninaayo ee dadka looga digaayo ee la tabdiicinayo yacni waxa weeye waa wax wakhtigaa soo baxay qodobkaa qaar baa ka sanqadhiyoo sidaa uu sheegay cashrida ay ku duuban tahayna waa jiraan waxay kaloo qaarkood sheegeen oo yidhaahdeen wadaadka marka la yidhaahdo sayid qodob yacni waagii hore lagama hadli jirin laakiin waxa weeye sagaashankii markii la soo gaadhay waa laga hadlay oo isagana waxa weeye waa markaa la tacniyey dalaalaad iyo baadi badan baa loo nisbeeyey in la gaalaysiiyaa lagu dhowaaday weliba qaarkood waxay u sheegayaan waaba gaalaysiiyeen sida iyagu u odhanayaan marka loo cabbiro taasna waxyaalaha marka ay tilmaamaan bay ka mid tahay mid saddexaad waa sheegaan oo qaarkood waxa weeye waa tilmaamaan oo waxa markaa taa kalena ay tahay yacni wakhtigii fitnatulkhaliij ay dhacday culammadii sacuudigaa qaybsantay waa siday hadalka u dhigeen laba qaybood bay u kala qaybsameen qayb dagaalkaa diidan waxa weeye in markaa la kaashado quwaadkaas maraykan iyo kuwa kale la halmaala iyo waxa weeye qolo markaa ogol labadaasay u qaybsameen markay labadaa u kala qaybsameen ayaa dabeedna qolana markaa waxaa lagu yidhi xisbiyiin qolana waxaa lagu yidhi waxa weeye yacni markaa jadiida lagu yidhi ashriday taasina ku duubantoo dadka qaar baa ku tiraabay oo ku hadlay shubahaadka waxa weeye marka la yidhahdo bal taxriiriyo maxaa jadiida oo sagaashankii soo baxay waxyaalaha ugu badan ay sheegaan yacni markaa saddexdaa qodob ayaa markaa waxa weeye ka mid a oo waxa weeye markay leeyihin wadaadadii sacuudigaa qaybsamay waxay ku sii darayaan safar iyo salmaan iyo ragga la midka cayd qarani iyo waagii hore waxay ahaayeen rag muxtaramiina oo la ixtiraami jiray oo la qadarin jiray oo la maamuusi jiray bay ahaayeen culammada markaa waaweyn agtooda bacda daalik markaysaa waxa waa la tacniyey waa la duray yacni markaa waxa weeye waxa markaa dhacday in markaa yacni lagu fogeeyey mawqifkay ka qaateen markaa dagaalkaas ee diidmada ah yacni markaa in lagu fogeeyey markaa fogayntii unbaa isa sii taftay ruduudu ficil weeye waxaan markaa wax ku dhisan mawaaqif xaqiiqiya ma aha ruduudu ficilkiibaa halkaa gaadhay shubahaadka markaa ay qaarkood ka sanqadhiyeen waxaad mooddaa intaas ayaa ugu waaweyn markay jadiida tilmaamayaan waxay u cuskanayaan ugu horrayn waxaynu sheegnay yacni markaa dacwa salafiya wax jadiidii kuma jiro waxa weeye sha'nigeedu waa itibaac ay markaa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka raacayso weliba marka ay uga dambaynayso fataawaha iyo masaa'isha kibaarkee waaweynna culammada akaabirta ay uga dambaynayso u daba joogto oo yacni markaa dariiqaasna waxa weeye waa dariiqii lagu badbaadayey waxa uu imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waljamaca uu yidhi iyaaka wamas'alatu laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa masale aanad imaam u lahayn masalo aanad imaam u lahayn baan kaaga digayaa waxa masala marka aad ku tegayso waa inaad imaam u leedahay aad daba joogto waxaad ibtikaarato waa inayna noqon adigu iska bilaabato taas yadaa waa inayna noqon wax markaa jadiidi markaa kuma jiro waxyaalaha markaa yacni nolosha cusub ee ama markaa dhacdooyinka cusub ee dhacaaya ee aan hore u jirin fataawo haddii looga baahdana culammada markaa mujtahidiintaaba inay ka fatwoodaan markaa leh taasna waxa weeye qadiyo kasta oo markaa waxa weeye wax kasta oo soo darriya in usuushii hore iyadoo loo noqonayo kitaabkiiyo sunnada iyo dariiqii salafka iyo marka yacni loo noqonaayo in waxa weeye yacni markaa taas yacni culammada akaabirtu ay xukumaan oo fatwo ka soo saaraan taasna waxa weeye waa mid marka ay leeyihiin lamana odhan karo dhacdooyin cusuboo soo darriyey fataawo culammada qaarkood intay ka ijtihaadeen ay ka fatwoodeen oo waxyaale aan hore u jiri jirin baa jadiida lagu noqon karaa oo weligeedba markaa kamay suulin inay nolosha waxyaalo cusubi ku soo darrinayaan oo haddii la yidhahdo maanta tilifoonnaa soo darriyey haddii la yidhaahdo maanta waxa weeye satalayda iyo markaysaga markaa yacni waxyaalo badan baa markaa waxbay jira haddii la yidhahdo gawaadhi iyo diyaarado iyo waxaan jiri jirin baa yimi haddii la yidhahdo idaacaad iyo waxyaalo cusub baa markaysagaa soo kordhay oo noloshii ku soo kordhay oo fatwo u baahan oo culama markaa waxay ka fatwootay yacni waxa weeye umuurahaas yacni markaa jadiidka ahee dunyawiga ee soo darriyey in waxa weeye iyadoo usuushii hore lagu dabdinayo in shareecada markaysaga wax markaa yacni markaa cidda u aqoonta rooni ay ka fatwooto dee jadiida lagu noqon maayo haddii taa jadiida lagu noqonayo dee nebi moxamed markuu tegay dabadeed min asaxaaba faman bacdahum waxyaala aan hore u jirin baa soo darin jiray culamada joogtaana ka fatwoon jirtay oo markaa waxa weeye wax ka odhan jirtay baabulijtihaad waa furaa macnaheedu waxay noqonaysaa dhacdo cusub lagama fatwoon karo haddii la yidhaahdo dee waxa weeye albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay bay noqonaysaa taasna butlaankiisa waa mid la garanayo inuu baatil yahay waa mid waadixa haddaynu u soo noqonno ahlu sunnaha weligeedba in markaa waxa weeye magacyo lagu dhalandilaayo oo lagu dhaleecaynayo loo sameeyo ahlulbidac waa yaqaaneen jahmiyada iyo muctasiladu waxay odhan jireen ahlu sunnuhu waa mushabbiho ilaahay bay khalqigiisa ku shabbaheenoo mushabbiha weeyaan bay odhan jireen lajamaacatun sammaw hawaahum sunnatan لجماعة حمر حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة زمخشري waxa uu yidhi muctasilada ka midi koox hawadeediiyo waxay jeclayd sunne ula baxday ahlu sunna hawadoodiiyo naftoodu waxay jeclayd bay sunne ula baxeen waa koox dameero ikaafkii la saaro la kooreeyey buui ahlu sunnuhu caaya hawadoodiiyo waxay naftoodu jeclayd bay sunne ula baxeen naxnu calaa sunna naxnu ahlu sunna qad shabbahuuhu bikhalqihi fatakhawafuu allah bay khalqigiisa ku shabbaheen fatakhawafuu markaase waxay ka baqeen shanca alwara khalqigu inay ceebeeyaan oo yidhahdaan waa mushabbiho fatasattaruu bilbalkafa markaase waxay isku astureen oo isku qariyeen bilaa kayf istawa calaa carshihi bilaa kayf lahu yadaani bilaa kayf lahu wajhun bilaa kayf bal kafa wax la yidhaahdo bilaa kayf bay isku qariyeen way ku dhuumanayaan muctasiladu saasay yidhahdeen waxay odhan jireen marka muctasiladu iyo khawaarijtu ahlu sunnuhu waa murjico irjaa bay ku tuhmi jireen odhan jireen waa daahiriyo mar kale waxay odhan jireen magacyo kaloo la mida waa nawaabit iyo waa markaa waxa weeye magacyo badan bay markaa isticmaali jireen magacyadan hadda cusubina waxay markaa shabbahaan oo la mid yihiin kuwa hore hadday jadiido tahay iyo hadday xisbulwulaa tahay xisbulwulaa hadday tahay waa kooxdii madaxday yidhaahdeen maxamed saruur sayid caabidiin baa waxauu yidhi ra'iisu saruuriya ayaa waxauu yidhi xisbulwulaa weeye waa kooxdii madaxda meel kalena kama keenino waxa uga horreeyey dee raafidadaa uga horraysay oo ibnu wasiir waxa uu radinayaa oo qarnigii toddobaad joogay wuxuu radinayaa mid raafidi ah oo yidhi annagu waxaanu nahay shiicadii waxa weeye markaa aalubeydka xasan iyo xuseen iyo shiicadoodii baanu nahay shiica inaanu nahay ma diidanin iyaguna waa shiica annaguna shiicaanu nahay laakiin annaguna waxaa nahay shiicatu aalilbayt iyaguna waa shiicatu alxajaaj wayaziid laba shiica inaanu nahay noo daa annagii ahlu sunnu leeyahay ee iyaguna waxa weeye xajaaj iyo shiica waa bimacnaa qolo waa qoladii xajaaj iyo yaziid buu ihi waa shiicatu alxajaaj wayaziid wa naxnu shiicatu aalilbayt ahlulbaytka shiicadii shiicadoodii baanu nahay iyaguna waa shiicadii xajaaj iyo yaziid maxamed saruur sayid caabidiin ariiqii buu markaysaa raacay oo wuxuu yidhi markaa waxa weeye ahlu sunnaha ama salafiyiinta waxa uu ku magacaabay inay yihiin xisbulwalaa kooxdii madaxda inay yihiin hadda bal salafkuu leeyahay calaa kulli xaal magacyo badan oo xunxun ayay markaa odhan jireen oo markaa ay u nisbayn jireen marka ahlu sunna waljamaaca waatuu markaa uu yidhi yani markaa abi xaatim araazi kitaabkiisa markaa la yidhaahdo aslu sunna waxa uu ka odhanayaa markuu ka soo warramay marka ahlubidacu inay ahlu sunnaha mushabbiha ku magacaabeen oo mucatiladu ahlu sunna inay mushabbiha ku magacaabaan ayuu wuxuu odhanaya wa calaamatu ahli lbidac alwaqiicatu fi ahli laar calaamadda ahlubidacu leeyihiin ahlu aarka in lagu dhaco weeyo bimacnaa la tacniyo la duro risaalada marka aslu sunna la yidhaahdo ee ictiqaadka markaa raasiyaanku ay ku qoreen waa risaala markaysa waxaa latiifa yar gaar iyadoo u taabacan waa jirta iyadoo marka waxa weye usuulu ictiqaadi ahli sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca ku jirtana waa jirtaayo kitaabkan dhexdiisaba waa kusoo aroortay marka calaamatu ahli lbidac alwaqiicati fi ahli lahar calaamada ahlubidacu waa in ahlu aharka la caayo cayday caayeen waxaa ka mid a inay qaarkood yidhaahdeen hay-atu kibaari alculamaa waxay yidhaahdeen kibaar alculamaa ma ahee waa hay-atu kibaari alcumala cumaalada yacni kuwii ugu waaweynaa hay-addoodii weeye cumalada waa maxay waxay u jeedaan madaxdiiyo gaaladay cumalo u yihiin oo u shaqeeyaan ay kaba qaadiya u yihiin saasay u jeedaan hay-atu kibaari culamaa maahe waa cumalaa bay yidhaahdeen waxay markaa maxamed saruur uu yidhi waxaad arkaysaa buuhi dad markaa tawxiidka ka warramaya buui yataxadasuuna can tawxiid tawxiidkay ka warramayaan buu yidhi iyadoo tawxiidka ka warramaya ayaa haddana waxa weeye sayidkoodu marka waxa weeye raafidada ay isku dhacaan yani waxa weeye waxay ku hadlayaan takalamuu bikhubsi raafida raafidada xumaanteeday ka hadlayaan markay maraykanka isku dhacaan maraykanka xumaantiisay ka hadlayaan markay waxa weeye markaa hudna dhacdo ama heshiis dhacana waa joojinayaan yani waxa weeye waa cabiid yani cabiidu cabiidi cabiidi cabiidi cabiidi lcabiid wa sayid lakhiir nasraani shan goor bay addoomma yihiin yagu waa addoommo kuwa liina waa addoommo kuwa siilihi waa addoommo kuwa siilihi waa addoommo kuwa kale siilihi waa addoommo sayidka ugu dambeeye waxaba wada lihi waa kiristaan addoommo sayidka ugu dambeeye waxaba wada lihi waa kiristaan weeye waxay u jeedaan madaxda markaa beledaday joogaan baa leh madaxdaana waxay socotoba marka ugu dambaysaa yani waxa u taliya buush baa u taliya marka waxaba ilaa markaysaga culammadooda ilaa madaxdooda waxay addoomma u yihiin buush hadallada caynkaasa dad sunno sheeganaya hadallada caynkaasa dad sunno sheeganaya oo doonaan ayaa waxa weeye waxaa sheeganaya oo haddana waxaa sidaa u tacliinaya marka culammadii ahlu sunna waljamaca ee kibaarta aha marka ariiqaday ku sugan yihiin ma aha ariiqada markaysa marka culamada ahlu sunna waljamaca ay ku sugan tahay waa ariiqa marka ka duwan oo aad iyo aad uga fog waxaan xasuustaa ninka sidaa odhanaya hadalka aan sheegay waa maxamed saruur zayn alcaabidiin saruuriyada ninka loo nisbeeyo weeye asalkiisu wuxuu ahaan jiray ikhwaankii suuriya dabad waxa weeye waa ka soo cararay wuxuu yimi markaysagaa sacuudigu soo galay qasiim iyo xaggaasuu joogi jiray madaarista hoose ayuu wax ka dhigdhigi jiray wuxuu markaa sameeyey dad fara badan inuu markaa ta'siiriyey oo uu saameeyey cilmi fiican male sheekh baa wuxuu ugu maahmaahay markuu ninka xaalkiisa tasawuray imaamu dahabi markuu waxa weeye jahm ibnu safwaan uu ka hadlaayo ayuu wuxuu odhanayaa laysa lahu riwaayat walaakinahu zaraca sharan kafiira jahm ibnu safwaan riwaayo ma leh hal xadiid ma soo weriyo hadda waa hal aan mid labaad lahay laysa lahu riwaaya riwaayo ma leho hal xadiis ma soo weri walaakinahu zaraca sharan kaiira ha yeeshee wuxuu beeray shar fara badan maxamed saruur zayn alcaabidiin baa ka dhigan waxaan xasuustaa koob iyo sagaashankii ama labiiyo sagaashankii ayaa daa'ifadiisa cid ka midabaa markaa timi magaalada burco waxaa dhacday kulan meelay joogeen ayaa kulan markaa waxa weeye aniga iyo sheikh kale aanu tagnay markaasaa sheikhii kale wuxuu weydiiyey sheikh imaam buu ahaaye culammada markaa waaweyn sidaa isku tihiin xaadir baan ahaa su-aashaa markii la weydiinayey weliba shaksiga ka jawaabayna magaciisa waa garanaya waa ruux daa'ifadaa ka mid ah assaruuriya oo sacuudi ah culammada waaweynee sacuudiga sidaa isku tihiin baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi culammada calaaqada iyo xidhiidhka aanu la leenahay waa fiican tahay buu yidhi in lam tuxsin calaaqataka macahu qataluuka bilfatwa saraaxa wuxuu yidhi aan joogay oo dhegahayga ku maqlay samicathu udunaaya wa wacahu qalbii yacnii in lam tuxsin calaaqataka macahum xidhiidhkaad la leedahay culammada haddaanad hagaajin qataluuka bilfatwa fatway kugu dilayaan marka si aynay fatwada kuugu dilin waa inaad xidhiidhkaad leedahay wanaajisaa waa arrin aad iyo aad u qariiba ad baan ula yaabay wakhtigaas waxa weeye waxyaalaha yacni markaa shararka ee ka soo baxay waa koob iyo sagaashankii ama laba iyo sagaashanka awalkiisii labadaa mid weeye yacni ma garanaayo markaa waa markaa waxa weeye ma caddayn ima caddayn aniga shakhsiyan ima caddayn laakiin waxaan aad ula yaabayoo markaysagaa jidhkaygu aad u diiday in lam tuxsin calaaqataka macahum qataluuka bilfatwa marka waxay uga jeedaan culammada isku dhadhajinayaan inay tahay waxa weeye taskiyaad aad ka hesheen iyo hadal markaa waxa shidalayan idinka odhan saas aawadeed xaqiiqadooda iyo dacwadoodu siday tahay culammadu markaysaa waxa markaa may ogeyn waana ka qarin jireen takatub cad bay markaa ka samayn jireen saas aawadee muddadii uu joogay maxamed saruursayn alcaabidiin oo markaa waxaa sacuudiga joogay culammada akaabirta ciduu liqaa la sameeyey ciduu la xidhiidhay toonna ma jirto axad lagama soo naqlin iyo ciduu durustiis durustooda xaadiri jiray toonna shabaabkii yarraa ayuunbuu markaa waxaa dhex galay sumihiisii iyo afkaartiisii unbuu ku afuufay laakiin inuu waxa weeye culammada inuu markaa dhex galo oo ama uu ka faa'iidaysto ama markaa waxa weeye yacni inay wax u saxaan markaa uu doono ta noocaasa markaa iskuma degin wax xidhiidha yacni mashaayikhda markaysaga lama yeelan aan u soo noqonno mas'aladii haddaba aynu joogno haddaynu u soo noqonno masaladaynu joognay masalada ku saabsan waxa weeye culammadu yacni inay tilmaami jireen ahlu sunnaha markaa in la tacnin jiray ahlulbidac caadadu ay tahay inay tacniyaan dee aad iyo aad bay u badan tahay kitaabka haddaa eegtaan caqiidatu salaf asxaabi alxadiid aakhirkiisa wuxuu ku gebagabaynayaa yacni calaamada ahlubidacu inay tahay inay aad cadaawadda uga muuqato ay ahlu sunnaha u qabaan oo ay odhanayaan waa daahira iyo nawaabit iyo mushabbiha iyo waxyaalo la mida waxaana odhanaya markaysagaa yani ahlu sunnuhu nebigii bay dhaxleen sala allahu calayhi wasalam waayo nebigii yani gaaladu maxay ku odhan jireen qaar waa majnuun qaar waa saaxir qaar waa kadaab qaar waa shaacir qaarba waxbay ku odhan jireen qaarba nooc marka qoloba markaa qolay dhaxashay abubakar ibnu cayaash baa waxa uu yidhi oo culammadii salafka ka mida waxa uu yidhi yani ahlu sunnuhu waxay markaa nasiib ku leeyihiin warafacnaa laka dikrak ahlubidacuna waxay nasiib ku leeyihiin ina shaani'aka huwa alabtar markaa sidaas aawadeed ruux kastoo ahlubidaca ah yani waxa weeye waa dabar go'aya bimacnaa waxa weeye dacwadiisa iyo markaysaga waxaan waxa uu wadaa ma soconayaan waa baraka la'yi waa baraka la'yi ahlu sunnahana waxa weeye warafacnaa laka dikr maka maadaama marka waxa weeye sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam ay kor yeelayaan kay sunnadiisa kor yeelayaan xaqu lahaa wax ka midaa la siinaya oo ah yagana in la kor yeelo warafacnaa laka dikrak ruux kastoo mubtadicana waxaa ku jira bugdi wax sunnada ka mida u necab yahay cala alaqali bidcadiisa in laga hadlo waa necab yahay waa ka gubanaya waa muraadilaacaya bugdiga uu nacaayo sunnadii wax ka mida ayuu wuxuu nasiib ku yeelanayaa ina shaani'aka huwa alabtar oo inuu waxa weeye markaa wixiisu dabar go'aan taas yadaa buu nasiib ku leeyahay haddaynu usoo noqonno haddaba masalada yani waxa weeye haddii la yidhaahdo masalada koowaad ee ay tilmaameen oo odhanaysa jamaacaadka ama kooxaha markaysaga iyo xarakaadka bicibaara asax firaqa ka hadalka markaa laga hadlayaa waxay bilaabantay yani sagaashanka wixii ka dambeeyey qowlka noocaasi waa baatil butlaankiisu waa waadix waayo dee waxa weeye culammadu wakhtiyo ka horraysay oo badan bay ka digi jireen waa garan kartaan markaysaga sheekhu اlalbani raxmat ullaahi calayhi jaamica almadiina wakhtiguu wax ka dhigi jiray jaamica madiina waxaa la furay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii baa la furay ama koob iyo lixdankii kolley xagga taariikhda kale ayaan markaa ka xasuusnahay kun iyo saddex boqol iyo siddeetankii bay noqonaysaa marka waxa weeye saddex sano wax ka dhigay aan sanad afraad lahayn alaaa sanawaat buu wax ka dhigay markii la furay xaaladda caynkaasa isagoo jaamacadda wax ka dhigaya ayaa waxaa la weydiiyey jamacat tabliiq markaasuu wuxuu ku jawaabay sheekhu اlalbani raxmat ullaahi calayhi suufiyat casriya waa lixdankii suufiyat casriya waa suufiy suufiye casri ah oo qaab cusub ah cabdirasaaq cafiifi ka mid yahay waa ka digi jiray oo cabdirasaaq cafiifi fataawihiis ay ku taallaa markii la weydiiye jamacatu tabliiq inu yihi jamacatu tabliiq waa mubtadica jamacatu tabliiqna muddo dheer baan aqaanay yani allah dadka ugu yeedhi maayaane maxamed elyaas bay ugu yeedhayaan waa ducaat ila shaks laa ducaat ila allah yani meel kastay joogaan hadday israa'iil joogaan iyo hadday masar joogaan iyo hadday baakistaan joogaan iyo hadday sacuudi joogaan iyo hadday meel kale joogaan yani waxa weeye waa isku mid weeye وكذلك محمد ناصر الدين الباني ما ها تبليغ كلية يعني كوحا كلية قروبازي كان أساس وقد يجري أي ما بدن وصلا وقد يجري واجري غاية وحا وقد بدن أي هيا وحي تهي بعض المشايخ وحقيقة مركز يعني جماعات قاركود أن وايدي هرو عدين oo markuu u cadaaday ka digay xaaladooduna waagii hore qaamid uu ka ahaa oo ka qarsoonaa iyaguna dacwadooda ka qarin jiray iyo xaqiiqadooda markaa culammada oo innagaa sheegnay qaarkood inay odhan jireen haddana xidhiirka aad la leedahay inaad wanaajin fatwa ay kugu dilayaan marka sidaas aawadeed taxadir si leh inay marka culammada marka waxa weeye ay aad iyo aad isaga ilaalin jireen dacwadoodana ay ka qarin jireen iyo ma'aaribtooda iyo waxay rabaan iyo waxay doonayaan markaa dabeedna waxa weeye iyagoo aan xaqiiqadaa ka warhaynin daraaddeed ayay markaa waxay u qaateen yacni markaa si aan xaqiiqadoodu ahayn ayay markaa u qaateen taasna waxa weeye mashaayikh fara badan baa xaqiiqadoodu ka qarsoonay oo uu ka mid yahay waxa weye ibnu faas ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weye muqbil ibnu haadi alwaadici ka mid yahay yacni waxa weeye mashaayikh fara badan baa xaqiiqadoodu ka qarsoonay laakiin markay xaqiiqadoodu u muuqato ay daahirtay xaaladda noocaasa waa ka digeen waxaana jirta culammadu dee rasaa'isha iyo waxyaalaha yaryara ay qorqoraan yani dadka aan cilmiga lahayni waxba iskuma mashquuliyaan mana daalacdaan cilmigii bay ku foogan yihiin allahuma ilaa inay soo baxdo oo darar markaa baaliga inay leedahay ay muuqato ama cidi ay u keento ay tidhahdo markaysaa bal tan hadda eeg ukunkeedu muxuu noqonaya laakiin iskood miday muhiimadooda ku daalacdaan weliba khaasatan markaysaga haddii ciddaa aynay xumaan iyo waxba ku maqal rasaa'ishiya waxay qorqoreen yani dadkaas markaa cilmiga aan lagu tuhunsanayni miday waxa weeye ka daba tagaan ama doondoonaan markaysaga waxa ma ah ama tatabucaan saas aawadeed ba xaqiiqadu ka qarsoonaato marka haddii la eego kutub baa laga qoray markaysaga sagaashankii ka hor yani laga digaayo xarakaadkaas waxaa ka mid a kitaabka la yidhaahdo xukmu lintimaa oo u qoray yani marka bakri abu zayd oo ka mid a hay-atu kibaar lculamaa kana mid a lajna daa'ima waxa uu soo baxay kitaabkaasi dhowr iyo siddeetankii qabla fitnati lkhaliij buu soo baxay dabcaddiisa labaad baa soo baxday kun iyo afar boqol iyo tobankii atabca aaniya see loo odhan karaa waxa weeye kun iyo afar boqol iyo tobankii dabadeed ayuu waxa weeye markaa waxaan soo baxee la yimaadeen waxaana ku tasriixinayaa markaa xarakaadka iyo in loo ijtimaa sheegto loo abtirsadaa inaanay bannaanayn xaaraan tahay inay marka waxay bicibaara asaxna jamaacaat inaan la odhane isimka saxiixa in firaq la yidhaahdo saasaa ku taalla hadda bakri abu zayd dadka isku dhadhajinayaa bal kitaabkiisa waxay kaga jawaabayaan markiisa markaa ha keenaan waxay ku tusinaysaa hadal ixtimaal ku jiro oo aan caddayn inta markaa la odhanayo waxaa markaa uga jeedaa caynkaa iyo caynkaas hadalladiisi sariixa ahayd ee uu xarakaadkiina ku xaaraantinimaynayaa yaalla bal jawaab cadaa markaa kaga bixinaysaan oo kaga jawaabaysaan la kaalaya intaa mutashaabic cuskanaysaan hadalkiisii waadixa ahaa ee sariixa ahaabaa yaalla oo uu xarakaadkiina ku taxriiminaayo firaqna ku magacaabayo haddaa ku kalsoontihiinoo koolkoolinaysaan bal waxaa kaga jawaabaysaan la kaalaya qaar baa waxay yidhaahdeen mashaayikhda qaarkood yani waanu ognahay markaysaga inay ka digeen markaysa markaa xarakaadka laakiin fataawo ay leeyihiinoo horaanu haysa qabsanaynaa ya salaam halkee laga isticmaala in la yidhaahdo caalimaan fatwadiisa daliishanayaan qowlkiisa hore cuskanayaan qowlka hore wuxuu ka dhigaya kal marjuuci canhu sidii wax laga noqday waa sidii daliil la nasakhay oo kale kutubulusuulla mudawan bay ku tahay in caalimka markaysaga waxa qowlka u ahi ee loo nisbayn karaa inay tahay ra'yuhu alakhiir qowlkiisa dambe inay tahay saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya maraaqi sacuud wa qowlu man canhu ruwi qowlaani mu'akharun id yatacaaqabaani ka laba qowl laga soo wariyey qowl waxa u ah kiisa dambaa qowl u ah waxa waxa kala raaca taas waxa muuqata waxa weeye in yani shubhada ku saabsan yani maadaama waagii hore aan laga hadli jirin yani marka xarakaadka oo waagan dambe marka waxaa laga hadlay sagaashan wixii ka dambeeyey jadiido sidaasay ku noqdeen dee asalkaad daliishanayso yani waxa weeye saalimba kuma aha marka hore waxaa lagu isbaatiyey oo lagu sugay ka hor in laga hadli jiray oo laga digi jiray weligeedna markaa sheekhulalbani raxmatullaahi calayhi xisbiyaadka iyo waxaas waa ka digi jiray fataawa qadiima ayaa jira oo markaysaga kutubti yani markaa kutub yani qoraal iyo yani markaa ashrido mid walba leh ashridada qadiimka uu kaga hadlayna aad iyo aad bay u fara badan tahay oo laa yuxsaa markaysa markaa yani cadduha tiraday mid la koobi kara ma aha waa la garan karaa markaysa waxa siday marka waxa weeye uga digi jireen waagii hore oo xataa waxa weeye ay sameeyeen inay qaraar soo saareen ikhwaan muslimiinku yani waagii dhowr iyo siddeetankii oo ay yidhaahdeen markaysaga xalaqaadka sheekh albaani aan la xaadirin yani waxa weye sheekh wuxuu joogi jiray waagii hore suuriya ayuu joogi jiray dabeedna marka waxa weeye suuriya ikhwaan ayaa joogay dabeedna marka waxa weeye qaraar baa soo baxay odhanaaya sheekhulalbani markaysaga duruustiisa ha tegina oo qaraar markaysa marka yani jamaacada ka soo baxay ama kooxda ka soo baxay ayaa soo baxay ama firqada ka soo baxay dabeedna markaasa waxa weeye yani sidii ay kaga go'een yani afraad baa ka go'ay afraaddii ka go'aya markaysaga yidhi anagu kama maaranno inaanu xalqadda shiikha aanu tagno aanu ka faa'iidaysano waa la fasliyey xarakadiina waa laga saaray naskii hadalkii markaa yani ay ku fasliyeen ay xarakada kaga saareen ay waa la helayaan waxaa laga saaray xarakadii baa laga saaray waktigayni ee sidaasi dhacaysaa waxa weeye waa siddeetankii markiisa waa siddeetanadii weeye siddeetanadii weeye yani mid ka mida waxa weeye xarakadaas oo aad iyo aad duruusta marka albaani ugu xidhiiri la xidhiiri jiray odhan jiray waxa weeye marka xadiiskan markaa ka faa'iidaysanaya quluul kaloo badan waa ku sugnaa waa ninka yidhi waxa weeye de haddii ah xadiis uu iga sheego albaani oo yidhahdo waa saxiix ama waa daciif waa cala ra'si walcayn laakiin wixii kale uu ii sheego waxa weeye ictibaar muslim xadiis hadduu wax iiga sheego igu yidhaahdo waxa weye xadiiskaasi ama waa saxiix ama waa daciif waa cala ra'si walcayn waa inaan u hoggaansamaa laakiin hadday fiqi tahay iyo hadday fataawo kale tahay wixii kale uu sheego yani cibro ma siiyo ninka noocaasi duruusta albaani markaysaga kama kici jirin iyadoo ay saas tahay ayaa qaraarkan ku soo baxay buu xalqadii ka tegay zaciim weyn baanu ahaa cabdalla cazaan buu ahaa sheekh albaani baa markaysa marka ay markii dambe ay isku soo baxeen markaasuu yidhi markaa beryaha noomaad iman si yaroo daciif uu islaamay buuri dabeedna markaasaa dabeedna wuui beryahan maad soo xaadirin xalqadii maad iman buu sheekh albani yidhi waan ku iri markaasuu idhi yani wuxuu igu jawaabay saxaabatu sayfin cama qaliilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaayo yani wakti dhow bay iska faydmi doontaa saasuu igu jawaabay waa maamaha carbee saxaabatu sayfin cama qaliilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaa weeyaanoo wakti dhow bay iska faydmi doontaa buuri almuhim qisadaa mar labaad baynu ku soo noqon doonaa macruuf bay ahayd oo waxa weeye maray ku colaadiyaan sayid qudub baad ka hadashay iyo maray ku colaadiyaan xarakaadkaa dadka kadi uga digaysaa yacni mid walba waa jirtay qaraaraadka noocaasina waxa weye waa jireen yacni waxa weeye ashridada qadiimka ah ee waxa weeye uu sheikhu kaga digi jirayna waxa weye waa qadiim bay ahayd shariidka la yidhahdo naxnu salafiya cala ariiqi arashiid wuxuu markaa burca soo gaaray dhowr iyo siddeetankii naxnu salafiya cala ariiqi arashiid wuxuu burco soo gaaray dhowr iyo siddeetankii buu soo gaaray wuxuu markaa sheekhu ku tilmaamayaa yani xadiiskii cabdillahi bin mascuud buu soo qaadanaya hada siraat llah wahadihi subul cala kulli sabiili minha shayطaan marka wuxuu yihi ariiqunaa madiid wa ariiquhum qasiid marka waxaad moodaa buu yihi xarakaadka kale bimacnaa dacawaadka kale in waxa weeye shaytaanku inuu waxa weeye subushii raacsiyey baad moodaa buu bimacnaa ariiqii wuxuu u tilmaamaya ariiqii salafkiiya inay ka weecdeen macnaha noocaasuu tilmaamaya macnaha caynkaas ayuu tilmaamaya almuhim taas waxa weeye yani waa macruuf yani intaas tusaale ahaan waa kuugu filan tahay fataawaha markaysaga culamadu ay kaga digayaanna dee waa fara badan tahay laakiin cala sabiil mihaal intaas waa ku filan tahay waa xasrin uma jeedno masalada labaad ay sheegeena ku saabsan sayid qodob hadalka laga hadlo dee waagan bay timi oo la tashniicinayo la tabdiicinayo oo dadka looga digaayo yani waxyaalaha noocaasa taasna waxa weeye waa arrin iska baatil ah waayo yacni digitaanka laga digaayo sayid qodob ee laga hadlaayaa ilaa waagu soo baxay waa jirtay culamada sunnaduna waa ka hadli jireen isagoo nool baa culammada sunnada qaarkood radiyeen oo sheikha la yidhaahdo maxmuud axmed shaakir oo axmed maxamed shaakir ay walaala ahaayeen wuxuu radiyey isagoo sayid qudub nool yahay oo aan la dilin ayuu radiyey sayid qudubna waa ka jawaabay raddigaa uu radinayana waxaa markaa uu tilmaamay raddi caniifo adag buu ahaa oo uu markaa tacniga saxaabada yani waxa weeye uu tacninaayo uu saxaabada qaarkood caayay uu markaa ku radinaayo oo saxaabada qaar buu aslagaa deeyay oo uu nifaaq ku galay iyo been munaafiqnimo iyo been ku galay kutubtiisa inay ku taallaa waana la hayaa kutubtay ku taalla waxaa ka mid a saxaabada uu munaafiqnimada iyo beenta ku ganay mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camr ibnu caas baa ka mid a mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camar ibnu caas baa ka mid a saxaabada kale uu tacniyey khilaafadiisana uu buriyey waxaa ka mid a cusmaan ibnu cafaan khilaafadiisa wuxuu ka soo qaaday khilaafa la'aan iyo inayna islaam ku soconayn ee reer bani umayuun dhisaysay qabyaaladii casabiyu ku galay waxaanu yidhi faj way ahayd bimacnaa waxa weeye khilaafadii islaamigee socotay wax soo kala dhex galay ahayd khilaafada markaa cumaan markaa musiibay ahayd islaamnimada ku timid kutubtiisay ku taallaa marka maxamuud maxamed shaakir wuxuu radiyey isagoo nool culamo kaloo radiyeyna waa jiraan isagoo nool shaikhu lalbani raxmat ullaahi calayhi qadiimu zamaan ayuu ka dhigay dhowr iyo toddobaatankiibu markaysa waa ka dhigay wax xusnuwujuudna ku galay wax xusnuwujuud waa caqiida kufri ah caqiidada noocaasee kufriga ah ayuu markaa waxay ku dhacay yani shaksiyan ma gaalaysiin yani albani laakiin wuxuu tilmaamay farqa udhexeeya buu ihi marka in la yidhahdo shaksigu waa gaal iyo yaha kufri buu ku dhacay oo laysa kullu maa waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh markan qaraarka ay soo saareen ikhwaan muslimiinku waxyaalaha ay ku haysteen ay dadka uga digayeen waxaa ka mid a sayid qudubad gaalaysiisay maalintii dambe cabdulla cazaani iyuu nagu yihi isagoo warqadaysataa dabeedna markaasu igu yidhi yani waxa weeye sababta arrinkan ku dhacay waxay ahayd waxa weeye sayid qudub marka waxay waad gaalaysiisay maan gaalaysin buui adigu waad ogtay durusiga waa soo xaadiri jirtay sow adiga markaysaga in badanba markaa maqlay laysa kullu ma waqca fi lkufri waqca alkufru calayh qofku inuu kufri ku dhiciyo in la yidhaha waa kaafir waa kala duwantahay yani masalada noocaasa calaa kulli xaal waxay ka mid ahayd waxyaalihii waagaas marka waxay ka hadlay ashridada marka waxa weeye uu kaga hadlaayo sheekh albani yani sayid qudur kaga hadlaayo waxay wujuudkana ku sheegayaan dhowr iyo sideetanki burcawaatigi way taalla innagaa ku dhegaysanay yani min qadiim bay ahayd wakadalik sheikha marka waxa weeye culamada sacuudiga ka mida ee la odhan jiray cabdalla darwiish oo aan isagu sagaashankiiba soo gaadhin waxaan filayaa inaanu soo gaadhin baan ku rajowayna wuxuu qoray kitaab yani uu kaga hadlaayo yani markaa sayid qudub akhdaadiisa dilaalka uu ku galay fii dilaal qur'aan kitaabka waxaa la yidhahdaa almawrid zulaal fii akhdaai dilaal waa kitaab qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan boqol iyo koob iyo siddeetan khalad boqol iyo koob iyo siddeetan khalad oo dilaalu qur'aanka ku jira ayuu ka soo saaray oo qaarkood kufri yihiin qaarkood gaalnimo yihiin qaarkoodna dalaal iyo bidca yihiin yani waxa weeye boqol iyo koob iyo siddeetan khalad ayuu ka soo saaray kitaabkii waa yaallaa waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a in waxa weeye yani kitaabkii aan cidiba garanayn oo markaa waxa weeye cid xaalaynaysaa aanu jirin wuxuu ka warramaya iyo wuxuu markaysaga sheegaya cid kala bixinaysa maktabadda waa yaallaa mutaalacada wax taalacanaya arkimaysa makaatibta qaarkood waa yaallaa wax iibsanaya arkimaysa nusakh yar baa laga keenay waa iska yaallaa waa kitaab qiimo badan sheekh xadiidka aada ugu fiicnaayo ictiqaadka ayaa qoray weliba waxaa taqriidiyey lajna daa'imana waa taqriidisay way akhriday boqol iyo sideed koob iyo siddeetankaas markaa waxaa khalad way akhriday toddoba arrin bay ku qabsadeen oo qaarkood iska basiid yihiin oo dee iska garanayso markaysaga wax saa u weynba inaanay ahayn ay ka mid tahay waxa weeye markaad sheegaysay waxaad tidhi xadiisuu soo wariyey xadiisuu soo arooriyey ayuu wuxuu odhanayaa imaam axmed baa soo wariyey markaasaa dabeed marka waxaa tidhi cabdalla darwiishow imaam axmed cid ka caansan baa soo warisay oo bukhaaraa soo wariyey taa waanu kugu haysanaa bay yidhahdeen bukhaari kama caansana imaam axmed toddoba mulaaxado yarula taasi ka mid tahay ayay keeneen markaase waxay dhaheen toddobadaa haddii laga tacdiiliyo kitaabku waa kitaab mufiida waa laga faa'idaysan kara lajaladaima saasi ku taqriibiyo taasi waxay soo baxday koob iyo sideed waxaan leeyahay sagaashankii ka hor wakadalik yani culamo kaloo badan oo marka iyaguna ka hadlayna waa jiraan laakiin haayada waxa ugu badan ay sheegayaan waxay tahay yani inay marka arkeen un yani markaa sheekh mashaayikhda ka mida sheekh rabiic yani xafidahu llah oo waxa weeye markaa wakhtiyadaas yani markaa ka qoray yani kutub sababtuna waxay tahay caalimka goortu markaa soo gaadho warku ayuunbuu marka isaga inuu ka jawaabo marka ay noqon kartaa waxaana dhici karta culamo badan culamo badanoo dambe oo ka digtayna waa jirtaa oo aan markii hore xaqiiqadiisa ogeyn saas aawadeed waa ta la weydiiyey ibnu cusaymiin baa la weydiiyey markaasaa lagu yihi sayd qudub ka warran markaasuu yihi mutaalacada aan kutubtiisa taalacday waa wax naadira marka waxa weeye anigu ninkaa waxba kama aqaan yani laakiin culammadu kutub bay ka qoreen kutubtaa raajaca buu yihi cabdalla darwiish iyo rabiic marka ibnu haadi madkhali iyo yani raggaasaa taalacday marka culamada ah kutubba inay ka qoreen iyaga raajaca buu yihi bacda dalik yani waxa weeye dib buu sheikhu u yaro raajacay dabeedna akhtaada qaarkood buu arkay dabeedna waxa uu tilmaamay markiisa marka waxa weeye kitaabkiisa dilaalka fatwo dambe mar dambe uu soo saaray wuxuu yidhi waxaan markaa taalacday suuratu xadiid iyo suuratu markiisa akhlaas qowl cadiima oo weyn baanan ku arkay oo waxdatu wujuud inaa aaminsan yahay ibnu baas baa la weydiiyey markaasuu yihi waa miskiinu daayicun fi tafsiir waa miskiin ku hallaabay tafsiirka waa miskiin ku hallaabay tafsiirka markaasaa lay culamada qaarkood baa ka digay oo markaysa markaa yani kutub ka qoray oo cabdalla darwiish iyo rabiic ibnu haadi ka mid yahay markaasu waxa weeye waa fiicanta in laga diya markaasu kutubtiisa qaarkood marka loo sheegay yani hadallada ku qoran yani waxa weeye shiiku markaysaga wax aad iyo aad bu uga digay marka fataawaha culamada ee caynkaa ku saabsanna aad bay u badanta haddii la yidhaahdo ibnu baas waagii markii la dilaayey yani jamaal cabdinaasir wuxuu u diray ergo ku saabsan ama dhambaal uu codsanaayo ninka inaanu dilin oo uu dilka ka daayo way jirtayna taas waxay jawaabteedu tahay taasi waxay ku dhisnayd ibnu baas waxba kama aqoon xusnu dannigu ku qaba inbuu ka mid ahay xaaladiisa ma ogay mana taalacan yani mana sheegayso in la yidhahdo iyaan la dilin in waxa weye qofkii la taskiyeynayo le waa qof wanaagsan oo quman kama dhalanayso yaan la dilin in la yidhaahdo kama dhalanayso inuu waxa weeye yahay qof quman oo waayo qof xun baa waxa dhici karta in la yidhaahdo yani munaasib ma aha markaysaga in la dila ama ma banaana ama marka waxa weeye aslaxba inay ahayd yani waa la odhan karaa marka taana sidaasaan waxba uga jirin waxaan idin xasuusinayaa marka sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa waxau yidhi yani wadaadka la odhan jiray ibnu carabi ee suufiga ahaa ee culammadu ku gaalnimo xukmiyeen waagii hore yani xaqiiqadiisa ma ogeyn saas aawoodee hadallo uu leeyahay baan arkay oo aan aad ula dhacay buuli aan aad iyo aad ula dhacay marka anoo aad iyo aad u ixtiraamo aad u qadariyo oo markaysaga hadalladiisaas la dhacay oo tafsiirka iyo waxyaalo uu sheegay oo cajiib ah ayuun baan markii dambe waxaan arkay buu yidhi taamaadka kale iyo kufriyaadka iyo gaalnimada kale u leeyahay markaasaan dabeedna ka digay nacayna fataawiisa ku yaalla halkaas marka inuu markii hore yacni waxa weeye la dhacay qadarkuu ka arkay ma keensanayso ama ma naqdinayso dee inaan waxa weeye xumaan marka aanu lahayn markii dambe xumaantiisii markuu taalacday oo kufrigiisii waa kii ka digay tilmaamayna markaysa markaa ninkaasi inuu ahaa nin kaafira milada ka baxay culamaduna waa ku gaalnimo xukmiye kutub banay qoreen ibnu carabi ninka leeyaha kutub bay ka qoreen waana ku gaalnimo xukmiye marka la dhicistu markii hore la dhacay ee uu hadalladiisa qaarkood wanaajistay ma keensanayso in waxa weeye markaa la yidhahdo waa ruux wanaagsan ama waa tanaaqudayoo dee hadalkiisa dambe muxuu yahay markii hore mxuu muxuu markii hore u ammaanayay waa ammaani jiray buud oo waxa weyn waa aad baan u ixtiraami jiray u qadarin jiray buud hadalladiisa qaarna ula dhacay laakiin waxaa ka dambaysay masaa'ibka kale ka soo baxday ee aanu ka warqabin ila qofku caalimulgayb ma ahayn وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم على حسب ما علموا قفكم مكلف كوية مرة تاسم مكلف كوية مسألة داس مساس أي مكاين كبرت هدي الله يلاهدون dadka qaar baa yidhi culamadii sacuudigaa qaybsantay oo kala jabtay oo qadiyadda markaysagaa dagaalka ayay isku khilaafeen ee fitnat lkhaliib isticaanadii markaysaga la kaalmaysanayay xukuumaddu ay kaalmaysanaysay ciidamada shisheeye ayay markaysaga isku khilaafeen khilaafka ay isku khilaafeen baa raddi ficil keensaday dabeedna markaasaa la kala fogaaday waxaan marka dhacayaa waa ruduud afcaal markaasaa dabeedna waxaa laisku magacaabay qolana xisbiyiin baa lagu magacaabay qoladii kalena waxaa lagu magacaabay waxa weeye saruuriyiin baa lagu magacaabay ishkaalkaa jawaabteedu waxay tahay waa midda koowaadee culammada yacni akaabirta sacuudigu waxay fatwoodeen yacni isticaanada caynkaasi lidaruura inay u bannaan tahay culamada akaabirta sacuudiga wax diiday isticaanadaas ma ogin laakiinba hadday jirto dee waxa weeye laguma dacnin uun cid yacni waxay diideen isticaanada waayo isticaanada waxaynu garan karraa culamo waaweyn oo akaabiro ahlu sunna baa diiday imaamu ahli sunna waljamaaca maxamed naasir iddiin albani raxmat ullahi calayh isticaanada waa diiday fataawaan macruufaanu ka leeyahay oo waaga aad iyo aad uga digay ashrida markaysa markaa fitnat lkhaliij uu kaga hadlaayo dagaalkaas oo waxa weeye aad iyo aad shiikhu ugu dheeraanayo una tilmaamayo isticaanadaas inaynay bannaanayn oo waxa weeye haddii marka isticaano gaalo la kaashada ay bannaan tahay waxay bannaan tahay xaaladda uu isagu yahay adcafka waxaanu ka daliishaday xadiiska ah khasban ya muxamed maxamedow mabooba marka uu waxa weeye ninkii umaye u weydiisay nebigu sala allahu calayh wasalam diricyada iyo seefaha wuxuu ku jawaabay akhasban ya muxamed mabooba bal hiya caariyatu mu'addaa mee waa caariye laguu gudayo wa fii lafdin bal caariyatu madmuuna saasuu nabigu u jawaabay sal allahu alayh wasalam marka adilada guudna waxay tilmaamaysaa buui isticaanadu inayna bannaanayn innaa laa nastaciinu bimushrik waana kala siyaaqu sharti dhacday cumuum bay faa'idaynaysaa waxaa laga soo reebayaa daliil bay u baahantay in lagaga reebo innaa laa nastaciinu bilmushrikiin cala lmushrikiin xadiiska hore muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakadalika innaa laa nastaciinu bilmushrikiin cala lmushrikiin xaakim baa mustadrkan kusoo wariyey adilada iyo wax lamidu daliishanaya sheikhu aad baan ugu dheeraaday masalada noocaasa waxaanu tilmaamay isticaanada caynkaasi inaynay marka bannaanayn dagaalkaasna inuu fitno yahay in laga dheeraadana ay waajib tahay mar haddii qaabkaa la sameeyo waxaynu leenahay waxa wax lagu tacniyey may ahayn isticaanaad diideen waayo haddii taa wax lagu tacninayo sheekh albani baa lagu tacnin lahaa laakiin waxaa lagu dacninayaa waxa weeye waa shararka ay qarsanayeen iyo beladay qarsanayeen ee ka soo baxay waxaanay culammadu yidhahdaan sida sheikhu islam ibnu taymiya majmuc fatawa uu ku yidhahdo kamaa-inu lquluub tadharu cinda almican nafaha waxa ku qarsooni waxay soo muuqdaan waqtiyada mixnooyinka iyo dhibaatooyinka marka nimankani shar bay idmaarinayeen oo qarsanayeen saruuriyada la yidhaahdaa sharka noocaasna waxay la soo bambaxeen markii waxa weeye fitnada noocaasi dhacday oo ay is yidhahdeen waxa weye xukuumaddan waa burburaysaa say isugu diyaarin lahaayeen meesha say u qabsan lahaayeen markaasay dabeed waxa weye tahyiij fara badan sameeyeen iyo kicin dadka ay kicinayaan iyo waxyaalo badan waxyaalaha noocaasina waxa weye waa hayru sharci oo shay aan sunnada waafaqsanayn waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee waxa uu tilmaamay qofka markaa xaakimkaa marka xataa loo nasteexaynayo waa in markaa loogu nasteexayaa si sira hadduu nasteexada diido waa inaan dadka lagu kicin oo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man araada an yansaxa lidii sultaan falaa yubdihi calaaniyatan ka doona inuu u nasteexeeyo mid markaa xukun u saaxiiba si caddaan ayaanu u muujin walaakin ya'hudu biyadihi wayaqlu bihi yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay qofku hadduu doonayo xaakim inuu u nasteexeeyo yacni yaanu si calan oo muuqata u muujine hoos ha ugu nasteexeeyo hadduu ka aqbalo waa arag waa wanaagsan tahay haddii kalena waxa weeye waa iska diini waa xadiis saxiixa marka tan noocaasa dariiqi ahlu sunna waljamaca waa khilaafeen bayaanay qoreen dadka ay ku faasinayaan oo dad badani saxeexay oo ay markaa waxyaalahan qaarkood kaga hadlayaan kii markaa dadkay ugu naseexaynayeen kumay gaabto gaabsan ee caamadii iyo dadkiiba shacabkiibay ku nashriyeen si waxa weeye markaa shacabku u kaco haddii waxa weeye markaa naseexada ay qaadan waayaan falal waxyaalo badan oo kale oo isku dayeenna waa jireen iminka waxyaalaha sacuudiga ka dhacaya waxa weeye waa midhihii ay beereen iyagu weeye maanta markaysaa waxaa safar iyo yacni markaa salmaan iyo caaid inay ka tabarru'aan oo yidhaahdaan shaqab kuma lihin wayna dhacday inay ka tabarru'een xaalkoodu muxuu ka dhigan yahay waa kaman gharasa ashajara wa bari'a min athamara waa mid geed geedka beeray ayuu ka dhigan yahay ay ka dhigan yihiin oo dabeedna midhaha geedku soo saaray inay ka beri noqon oo yidhi anigu dee geedkan beeray midhaha shaqa kuma lihin waa maxay midhahan xunay ka soo baxay war waa waxaad beertay oo u adkayso hadda isburushka la isburshayo ee la leeyahay waxa weeye waxaan waa xun yihiin tafjiiraadku ma wanaagsana waa shabaabkii markaysaga waxaan ay ku carbiyeen oo ku beereen ayuunbaa wuxuu ay markaa doonayeen ficil ahaan u cadireen waana ku sheegaan shabaabku inay tanaaqudayaan oo isburinayaan oo shalay wejigaa ku joogteen iyo maanta marka wejigaa ku sugantihiin isku mid maaha bay markaysa waxaa ku yidhahdeen maqaallo badan baa jira ay leeyihin miyayan saaya saan lagu odhan jirin wacdu kisanjar yani marka maqaalka la yidhaahdo ee safar xawaali markaysaga marka uu qoray yani waxa weeye waxa uu ahaa maqaal yani markaa takfiir uu ku jiro oo leeyahy ribadaynu ibaaxaysanay wastaxlalna alxaraam wastabaxna ariba yani waxa weeye kufriyaad buu markaa sheegayaa in markaa aynu samayno yani waxyaalaha noocaas oo dhami waxyaalo markaysa markaa soo baxay bay noqdeen marka markay leeyihin culamadii sacuudigaa qaybsantay yacni safar iyo salmaan iyo caaid iyo kuwa la midka culamadii sacuudiga ma aha iyo culamadii muslimiinta toona waa talaba laysa ila waa arday ariiqii culamada markaysa waxaa khilaafay oo waxa weeye markaysaa meel kale ka dhacay meel kale ka dhacay haddii la yidhahdo mashaayikhda qaarkood baa waagii hore taskiyaysay dee waxa weeye jawaabtu waxay tahay yani culammadu markaysaga qaybka ma oga ruuxuna waxa weeye inama alacmaalu bilkhawaatiin qofku hadduu khayr muujistana wuxuu muujistay baa lagula xisaabtamaa ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna cala aadi rasuli illahi sala allahu alayh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inamaa nu'aakhidukum alcaana calaa maa dahara lana min acmaalikum waatuu cumar bnu khataab yihi xadiiska bukhaariga yani dad baa waktiga rasuulka sal allahu alayh wasalam waxa wax loogu qaban jiray waxyiga oo lagula xisaabtami jiray waxyiga laakiin hadda waa go-ay hadda waxa weeye waxaan kula xisaabtamaynaa uun camalkiina waxa nooga muuqda marka shalay hadduu qofku camal wanaagsan muujisto maantana camal xun muujisto shalay waad ammaantay dee waxa weeye marka xujo noqon mayso xujo waxay noqon lahayd cidda ammaantay hadday nebi tahay oo culamada ahlu sunna waljamaaca markay u daliishanayaan waxa weeye ammaanta rasuulku sala allahu alayh wasalam alcasharatu almubasharuuna biljanna uu ammaanay ee abubakar iyo cumar iyo waxa weeye waxay ugu daliishanayaan waa waxyi marka iskama ammaanay nebigu sala allahu alayh wasalam cid aan u ogay khaatimadiisu inay khayr ku khatimayso laakiin cid aan rasuul ahayn cidday ammaantay ammaantaasi waxay u dhacaysaa in xaaladaa wixii uga muuqday ila waxyi ammaantaasi kuma dhisnaya hadduu berri wax kale la soo baxo waxa uu la soo baxa lagula xisaabtamaya waxaynu ogsoonnahay tusaale kale oo ka dhow haddaan soo qaato waxaa jira nin la odhan jiray qasiimi cabdalla alqasiimi nin la odhan jiray baa jira ninkaasi waxa uu ahaa asalkiisu masri buu ahaa waxa markaa uu ahaa sacuudiga ayuu degay oo waalidadii ay degeen una ku koray yacni marka dacwatu tawxiid buu qaatay nin dakaa iyo fahmo ilaahay siiyeyna waa ahaa nimankii qubuuriyadu ula kacayoo kutub buu ku radiyey marka isaga aad iyo aad ula yaab badan oo culammada wax qoray mid la mida uu yar yahay culammadu ad bay ula dhaceen ashcaaray ku ammaanayaan xataa kutubtiisa qaarkood iyo isagaba ayaa jiray ninka noocaasi cabdalla alqasiimi la odhan jiray kutubtiisii marka waxa weeye ka masaa'il ahaan ilaa xaq baa ku qoraayo ilal aan culamada qaarkood waa raajacaan oo ajwibada daamiqada ku jirta waa naadir markaasa saa u hesho culamadii akaabirta ahaydna daahir abusamxi iyo yani culamadii markaysa markaa yani khatiibka iyo imaamka xaramka ah yani waagii hore khutabada iyo a'immada xaramka waxaa laga dooni jiray masar ayaa laga doon jiray dabeedna ansaar sunna laga soo xulan jiro o laga soo qadan jiray culamo waxa weeye salafiyiin ah cilmigooduna mutakaamil yahay oo isu dheeli tiro yahay ayaa la doon jiray markaa in labada markaa xaram loo loo dhiibo marka daahir abusamxi wuxuu ka mid ahaa raggii xaggaa laga soo qaatay in laga keeno culamadii akaabirtee markaa joogayna waxa weeye aad iyo aad bay ku tatabamaan ninkii wuxuu ku dambeeyey markii dambe riddo inuu miladiiyo diintaba ka baxo oo murtad noqdo shuuci noqdo shuuci ayuu ku dambeeyey markaana culammadu qalinkan u qaateena waa radiyey waa murtad bay yidhahdeen culamada radi cabdiraxmaan bin naasir sicdi baa ka mid a daahir abusamxiga ammaanayay baa ka mid a culamo kalaa ka mid a kutubtiisina ilal aan waa jirta khaatimadu ku dhintay ilahay baa yaqaan laakiin wixii lagu ogaa kufri iyo riddu ah markii horena saasaa loo amara ina naasa kanuu yu'aahaduuna calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama bilwaxyi waina alwaxya qad inqaطc wainama nu'aakhidkum اlana calى ma dahara lana min acmaali faman adhara lana khayra aminaahu waqarabnaah waman adhara lana gayra dalika lam naأminhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana cumar bn khaaab baa saa odhaya bukhari baa saxiixiisa kusoo wariyey marka ishkaalka ku saabsan culammadii sacuudiga iskhilaafay oo dabeedna xisbiyiin iyo saruuriyiin isku ganay mas'alada markaysaga ku saabsan isticaanada wax jira maaha mas'aladana ikhtilaafka culamada qaarkood ay isku khilaafeen waxay ahayd yani waxa weeye yani raddi cilmiya iminka rabiic ibnu haadi lmadkhali maxamed naasirudiin albani risaalu ku radiyey masalat listicaana oo isagu sida kale maray sida culamada kale ay mareen oo maraya de laakiin ma dacnin waa xisbina ma odhan bal marka leeya xisbiyin iyo saruurin baa la isku ganay albaniya yidhi waa xisbi yaa see tacniyey marka qadiya baroorta orgeeda ka weyn may ahayn qadiyaddu isticaanada keliye shar markaa qarsoonaayoo meesha ku soo daahiray kamaa inu lqulubi tadharu cinda almixan taas yadaabay marka ahayd qodobkaasna sidaas ayaanu saxday bal waxa markaa la odhanayo jadiid baa jira muxuu markaa yahay wax jadiid oo cusub oo marka isagaa jiraa siaasaanu u jirin dariiqii hore qadiimka ahayd baa loo noqonayo la raacaya waxaa leeyahay waxa jadiidkaha la yska daayo usushii hore loo noqdo xarakaadkan iyo markaa waxaani waa awaal soo baxyagaa jadiida oo wixii salafka ka dambeeyey waa jadiid salafkii xarakaad kuma jirin yani marka wax xarakaadoo salafka ka dhexdooda ka jiray ma jirin xataa markii ay dhacday waxa weeye khulafadii cabbaasiyiintu ictiqaadkii kufriga ay qaateen khalqu lqur'aan imaam axmed ibnu xambal iyo a'imadii la midka ahayd may odhan xarakaad aan samayn khilaafadii lagu raadinay maa qaalu dalik markii waxa weeye tataarku ay yimaadeen khaliifadiiba ay dileen saddex sano bilaa khilaafo ay ahayd ibnu taymiya ma odhan yani xaraka ha la sameeyo ha la abaabulo dabeed markaa raadinaysa khilaafadii guud wax jiray ma aha dariiq markaa jiri jiray may ahay bacdi kale waxay yidhahdeen oo cabdireen erayga adciyaa bay isticmaaleen waxay yidhahdeen adciyaa salafiya erayada noocaasana ciddii ibtikaartay wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo shaayiji calayhi min allahi maa yastaxiq oo waxa markaa uu yidhi أدعياء السلفية الجديدة beri ay ahayd lix iyo siddeetankii baan markaa ku arkay risaalo uu harhariiqay oo cunwaankeeda markaa la yidhi adciyaa salafiya jadiida maraan lascanood gaaray waa lix iyo sagaashankii baan ujeedaa markaasaan dabeedna waxaan ku idhi mid haystay baan waxaan ku idhi oo waxa weeye hadalkani siduu yahay adciyaa salafiya jadiida inay waxa weeye salafiya jadiida iyagu ma sheeganayaan marka waxa weeye way sheeganayaan iyo salafiya jadiida yihiin siday isu qabanaysaa hadduu markaa yidhaahdo maalan adciyaa salafiya sheegtayaasha aynay dhabta ka ahayne salafiyada sheeganaysaa oo ay jadiida ka reebi lahaa macno saa'iqay noqon lahayd cidda uu ku sheegaya ama ha ku rumowdo ama yana ku rumowday laakiin marka la yidhahdo adciyaa salafiya jadiida macnaheedu waxay noqonaysaa salafiyada jadiidada ah kuwii iddicoonayay dee ruux sheeganayana soo heli maysa salafiya jadiidaan anigu ahayo yani waxa weye salafna waa ahay jadiidna waa ahay u malay maayo inay soo heliyo in kaana yacqilu maa yaqul ruuxii aan hadalkaa ku idhi wuxuu ahaa kabiir yani markaa weyn oo daa'ifada markaysa markaa itixaadka ka mida laakiin waxa weeye anuu sidaa ugu sheegay muu fahmin haddana ishkaalkii calaa kulli xaal waxaan arkay laakiin dabcaddii dambe kitaabka isagoo ku soo qoray malaa ishkaalkii aan ninkaa ku idhi mid la mida laga yaaba in cid kale isaga ku tidhi dabcaddii labaad uu bedelay labadii eray buu mid xadfay dabcaddii labaad yani waxa weeye waa bedelay ragga marka waxa weeye adciyaa salafiya yani markaa cabiray yani ninkaasaa markaa waxaa ka mid ahaa shaayiji shaayijina waxa weeye cilmi fiican markaa laguma yaqaan waana nin barlamaani ah oo intikhaabaadka markaa daaquutiga ah ragga u ololeeyuu ka mid yahay intikhaabaadka daaquutiga ah yacni ragga u ololeeya ayuu markaa ka mid yahay cilmina wax lagu yaqaano maaha wax cilmi ah laguma yaqaano waxyaalaha markaa uu qoree taswiidiyeyna akaadiib baa ka buuxdaa ahlu cilmigu waa sheegeen markaysa markaa in akaadiibi ka buuxdo kuwa kale cabiray waxaa ka mid a mid kaleoo maqribi abaa isaguna wuxuu qoray risaalo oo macnahaasoo kale ku qoraayo adciyaa salafiya isaguna waxa weeye markaa kitaabkiisa kashfu shubahaat uu ku cabiray maaha kashfu shubahaatki maxamed bin abdilhab maaha waa mid mucaasir ah waaxid mukhadif wuxuu markaa isaguna qoray kitaabkiisaas dacni u aimada uu a'immada ku dacninayo ou leeyahay waa taaluud yacni waxa weeye albani iyo ibnu baaz iyo cuthaymiin saddexdoodu dacninaya cidda loo cuskanayee loo daba fadhiyee ay qaliilanayaan cidda adciyaau salafiya la yaacyaacaysaa waxa weeye waa ciddaas cidday daba joogaane ay ku iqtidoonayaane ku dayanayaane ku raacayaanna waa kuwaas salafiyada haddii waxa weeye marka ay u nisbo sheegteen cid waxa weeye aan ku qumanayn dee in salafiyada la tacniyo maaha jadiidna lagu sheego ee waxa weeye waa in markaa la yidhaahdo idinku dariiqii salafiyada waxa weye waa khilaafteen oo burhaan lagu caddeeyo erayga markaysaga markaa dacwada qof waliba iska sheegi karaa kul yaddaci wasla lilayla walayla laa tuqiru lahu bidaka qof waliba wax waa iska odhan karaa waxay carabtu ku mahmaan lawlaa lima lakaana alximaaru faqiihan haddaan lima jir lahayn maxay sidaasi sidaa ku noqotay dameerkaa dannaanigiisa ku fatwoon lahaa dameerku markuu dannaaniyaayo dannaanigiisu ku fatwoon lahaa laakiin maxaa laf dhunkashay ku noqotay dad badan maxaa waxaa u daliila xaqiiqatan lama diidana waxa weeye in salafiyada dad aan ku qumanayn oo iddicooday oo markaysaa sheegtay inay jiraan laakiin taasi waxay la mid tahay islaamnimada siday u sheegteen dad waxa weeye islaamnimada aan ku qumanayn oo munaafiqiin ahay ee ciddii waxa weeye la odhanaayo dee beenbeen baad u sheeganaysaa oo dariiqii salafka ma haysid waa in burhaan iyo daliil lagu caddeeyaa oo markaa xujo lagu caddeeya haddii kale waxay iska noqonaysaa sheeg yani marka waxa weeye yani sheegasha iska noqonaysaa والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء sheegashooyinka haddii waxa weeye markaa aan burhaan iyo daliil loo keenin cidda sheeganaysa waxay iska noqonaysaa sheegtayaal sheegta qarmuun bay iska noqonaysaa waa in burhaan loo keenaa albayinatu muxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam albayinatu wailaa xaddun fii daari muxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa naasu amwaala rijaali دماء أموال دماء رجال وأموالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على من أنكر مركا وحوية يعني تاصنا سلاس يضع أي مركا تحت أما أرنا قصابسا يعني مركا sheegashada markaa salafka markaa waxaa la sheeganayo firaq iyo dad badan baa sheegtay markaa sheegashada la sheeganayo maxaa lagu kala caddaynayaa ka markaa mudduciga iska sheeganaya iyo ka marka waxay dhabta ay ka tahay tan noocaase jawaabteed waxay tahay waxaa lagu kala garanayaa waxa weeye waa burhaanka iyo waxa weeye sida marka uu yahay yani marka walyamiinu calaa man ankara waa xadiisku ahaa yani yani marka mudiciga ayay bayinadu saaran tahay على المدعي البينة واليمين على من أنكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ها؟ البينة على المدعي يعني بينة وحي سارنت هاي مدعية الروح مدعية أهي وإنه مركي سقع عضين يسقو كان بينة لي مادة واليمين على من أنكر مركا المهم آه يعني مركا هدي الله يجاهدهم حال وكلا قرنا يا قفك مركا وحور يعني سقو الصحان يا قفك عن صحنين taasi waa jawaab marka yani ishkaal meesha iman kara ishkaalkaa ka hor haddaan markaa mid kale tilmaamo waxay tahay dadka qaar baa waxay odhanayaan ariiqii salafka yani hadda waxa weeye wax hayaaba ma jiraan oo sidaa